galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa washington
waa jimco bisha noofembarna waa toddoba-iyo toban sanadka laba kun toddoba-iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir baan hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan
waxyaabaha aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a rabshado ay dad ku dhinteen oo xalay ka dhacay saddex ka mid a magaalooyinka waaweyn ee somalilan annagoon weli natiijadii soo saarin xisbi kastooo cabasho qaba cabashadiisa waan u dheg furaynaa albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan dadweynaha waxaan u sheegaynaa in laystejiyo uma baahnin wakhtigan inuu weli naga dhinto waxaynu u baahanna inaan wada tashanno waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkai faaqidaada toddobaadka isna ku saabsan doorashadii somalilan ka dhacday
doorashada aan kormeerray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday in kasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo waxaad sidoo kale maqli doontaan shir caalami ah oo looga hadlayay ka hortagga argagixisada geeska afrika oo lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida madaxweynaha wakhtiga dheer maamulaya dalka zimbabwe robert mugabe ayaa jimcahan markii ugu horreysay ka hor muuqday bulshada reer zimbabwe kadib markii isbuucan iyo milatariga ay xabsi guri geliyeen hogaamiyaha ayaa xirnaa dhar buluug iyo jaalle isugu jira kaas oo ay xirtaan dadka qalinjabinaya waxaana uu ka qayb gelaya xaflad qalinjabineed oo ka dhacday hareer caasimada dalka zimbabwe halkaas oo dadweynuhu ay sacab isku soo dhoweeyeen reer zimbabwe ayaa rajaynaya in xaaladda dalkooda ay caadi ku soo laabato ayna ka baxaan qalalaasaha siyaasadeed iyadoo xubno mucaarad ahi kuwo u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo hogaamiyaasha diinta qaarkeed ay robert mugabe ugu yeerayaan inuu xafiiska baniyo madaxweyne robert mugabe oo sagaashan iyo saddex sano jir ah ayaa war soo baxay waxa ay sheegayaan khamiistii inuu diiday inuu xafiiska baniyo
madaxweynaha laga eriyey gobolka catalonia iyo afar xubnood oo ka tirsan golihiisa xukuumadda ayaa la filayaa in maanta jimcaha la hor keeno maxkamad ku taala dalka beljamka oo dhegeysanaysa dacwadahooda taasoo ku xiriirsan codsiga sbain ay ka codsatay dalalka yurub xadhigooda maxkamadda ayaa dhegeysan doonta xeer ilaaliyayaasha iyo qareennada madaxweynihii hore ee catalonia iyo xubnaha lala eedeeyey ka hor inta aanay ka fikirin in dib lagu dhiibo xubnahaasi dalka sbain madaxweynaha maamul goboleedka catalonia iyo xubnaha kale ayaa haddii dib loogu dhigo lagu dhibo dalka spain waxaa wajihi doona eedeymo la xidhiira fallaaganimo iyo doorkoodii dib u dhaqaajinta gobolka catalonia inuu goosto dalka spain ayaa amray in lasoo xidho madaxweynihii hore catalonia iyo afar ka tirsan golihiisa xukuumadda kadib markii ay u baxsadeen dalka beljamka iyagoo sheegay inay heleen xukun cadaalad xaggaasi ka heli karaan sbain ayaa awoodda ka xayuubisay madaxweynihii hore ee catalonia iyo golihiisii wasiirada oo ay ku eedeysay in ay durbaan u tumayeen inay ka go-aan inta kale ee dalka sbain
hogaamiyihii kooxda maafiyada dalka talyaaniga salvatore totorina ayaa ku dhintay isbitaal xabsi ku yaala magaalada barma ee wadanka talyaaniga kadib markii uu muddo la dagaalamayo cudurka kansarka wuxuuna ahaa siddeetan iyo toddoba jir riina ayaa dhintay subaxnimadii jimcaha saacado kadib markii wasiirka cadaaladda dalka talyaaniga uu qoyskiisu u ogolaaday inay sariirtu ku bouqdaan maalintii khamiistii oo ku aadnayd dhalashadiisa ninkan oo loogu yeeri jiray madaxa madaxda ayaa ahaa mid ka mid ah aabiyaashii maafiyada ee dalka talyaaniga sida aadkaahi looga cabsado wuxuuna markaasi ahaa nin lagu hayay xabsi horena lagu xukumay xabsi daa'in riina ayaa hagayay ficilada maafiyada muddo saddex iyo labaatan sana oo uu isqarinayey waxaana la tuhunsan yahay inuu amray dilalka ilaa iyo boqol iyo konton qof dilkii ugu cansanaa uu amro ayaa waxa uu ahaa dilkii sanadkii kii lagula kacay laba xaakim oo ka soo horjeeday maafiyada oo kala ahaa giovanni falcon iyo paolo borsalino kuwaas oo uu maxkamadeeyey kuwaas oo ay maxkamadeeyeen saddex boqol oo xubno maafiyada ahaa sanadkii ii
aqalka hoose koongareska maraykanka ayaa ansixiyey waxkabedel lagu sameeyey xeerka cashuuraha ansixintan ayaa qiimo badan ugu fadhida madaxweyne donald trump iyo xubnaha koongareska ee kasoo jeeda xisbigiisa jamhuuriga kuwaasi oo muddooyinkan dambe caqabado kala kulmay mudanayaasha koongareska oo hor istaagay xerar kala duwan oo madaxweynaha iyo xisbigiisu ay ololeynayeen waxkabeddelkan lagu sameeyey xeerka cashuuraha ee maraykanka ayaa ah kii u horreeyey ee ku dhowaad soddon sano la sameeyo galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a rabshado kala duwan ayaa xalay ka dhacay magaalooyinka hargeysa burco iyo ceerigaabo kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo dadweyne samaynayay isu soo baxyo rabshadahan ayaa bilaabmay kadib markii galabnimadii shalay ay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani oo eedeyn u jeediyey guddida doorashada ee somalilan guddida doorashada ee somalilan ayaa ka hadlay eedeymahaasi sidoo kalena laamaha ammaanka ee somalilan ayaa ka hadlay rabshadihii dhacay haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa hargeysa inooga soo diray ismaaciil xuseen farjar inta la og yahay laba qof ayaa dhintay tiro kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay kadib rabshado ka dhacay xaafado ku yaala magaalooyinka hargeysa iyo burco kadib markii ay deegaanadaas ka dhaceen isu soo bax bilowday xilli habeennimo ah ilaa haddana ma cadda sababta rasmiga ah ee rabshadahan dhalisay hase ahaatee waxay ku soo beegmeen kadib markii shalay galab ay warbaahinta la hadleen mas-uuliyiinta xisbiga wadani oo cabasho ka muujiyey guddida doorashooyinka iyo weliba in lagu codeeyey meelaha qaarkood waraaqo aan sax ahayn hase ahaatee guddoomiyaha guddida doorashada ee somalilan cabduqaadir iimaan oo ay hareer taagan yihiin qaar ka mid ah xubnaha guddida doorashooyinka ee somalilan oo ka jawaabaya eedaha loo soo jeediyey ayaa sheegay waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa xisbi kasta oo ka cabanaya annagoon weli natiijadii soo saarin xisbi kastaoo cabasho qaba cabashadiisa waanu dheg furaynaa sian horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan la timaataan la timaadaan oo waagu inoo beryo oo beri subax aynu isu nimaadno ciddii cabasho qabta dadweyneha waxaan u sheegaynaa in la istejiyo uma baahnin wakhtigan inuu wiili naga dhinto waxaynu u baahanay inaanu wada tashanno waxaynu u baahanay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay ee sida quruxda badan inuugu soo dhammaatay inaynu natiijadeedana wada sugno weli komishanka kama isoo bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno gobolada lagu soo xareeyo halkan lagu soo xareeyo markaasun baynu natiijada sheegaynaa wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah diyaar baanu nahay inaanu xalinno diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta guddoomiyaha oo ka jawaabayay inay dhacday in doorashada meelaha qaarkeed lagu codeeyey waraaqo aan sax ahayn ayaa sheegay
waxaanu kalo oo maqlaynaa ama laga soo daayay tviyada qaarkood in la leeyahay waraaqa maxayde kusubasho ama waraaqa saa'ida meel laga helay oo tviyada lasoo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan lamana arki karayn labana maxayde daabacan karayn labana maxayde foorjargarayn karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwo adag sharciga sharcigaananu ka qabnaa hadday annakana fuushanay ina maxayde sharciga la mariyo haddii qofkii keenayna ka hadhi mayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjargareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda komishinkana wuu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hadhayna waanu la tiigsan doonaa maxayde sharciga laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa ha la istejiyo ha la istejiyo weli waxba nagama soo bixin annaka murashaxa xisbiga wadani ee jegada madaxweynenimada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo xalay warbaahinta la hadlay ayaa dadweynaha ugu baaqay in ay isdejiyaan maadaama aan u gudbinay komishanka cabasho qoraala iyo mid afaba waxaanu taageerayaashada ugu baaqaynaa inay isdejiyaan ammaankana aynu wada ilaalinno taliyayaasha laamaha ammaanka ee somalilan ayaa iyana xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa waxayna dadweynaha ugu baaqeen in la ilaaliyo nabadda waana kan taliyaha ciidanka booliska ee somalilan sarreeye guuto cabdulaahi fadal iimaan magaalooyinka burco hargeysa iyo ceergaabo intaba rabshadaha ka dhacay ma aha mid loo baahan yahay iyadoon natiijadiiba soo bixin ma aha in la fadqalalo iyo nabadgelyo darro iyo dhibaato shacabka la geliyo waxaan halkan soo jeedinaya war shacabka yaan la majara habaabinin oon nabadgelyo darro lagu abuurin ciddii nabadgelyo darradaa ku abuurta ama cid kastoo isku dayda inay nabadgelyo darradaa waxa weeye nabadgelyo darro markay timaado dhib baa imanaysa war shacabka dhibka laga daayo iyo howlaha la gelinaayo waxaan soo jeedinaya aan ku boorinaya shacabweynaha reer somalilan in ay ka warsugaan kumishinka doorashooyinka qaranka ciddii wax tabanaysaa guud ahaan xaaladda magaalooyinka ama meelihii ay rabshaduhu xalay ka dhaceen ayaa degan maanta ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa aad buu mahadsan yahay ismaaciil dhegeystayaal waxaa inoo soo socdo qodobo kale oo idaacadda qeybaha dambe aad ku dhegeysan doontaan uu ka midka yahay barnaamijka umuuraha islaamka ha yeeshee waxaad markan kusoo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo isna ku saabsan isla doorashada somalilan wariyaha v o a ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa soo diyaariyey
waxaan kor meernay ololihii doorashada oo ahaa mid xiise leh islamarkaana ay dadweynuhu aada uga qayb galeen intii ololuhu socday waxaan diwaan gelinay weedho xarnaf leh oo ay isticmaalayeen musharaxiinta loolameeyey sidoo kale waxaa jiray warar la xidhiidhay inay dhaceen handadaad iyo weeraro loo geystay qaar ka mida musharaxiinta sida weerarkii lagu qaaday guriga musharaxa xisbiga wadani waxaa kale oo diwaan gelinay inay jirtay wacyigelinta doorashada oo u muuqatay mid aada u yar
The election that we observed was by and large peaceful, and although there were sig- significant, in some cases, irregularities or flaws, they did not occur on a sufficient scale to, in our opinion, undermine the integrity of the process as a whole.
doorashada aan kormeerray waxay ahayd mid si nabadgelyo ah u dhacday inkasta oo meelaha qaarkood ay jireen waxyaabo badan oo khaldan haddana may gaadhsiisnayn heer lagu tilmaami karo in ay hoos u dhigayso heerka doorashada looga baahnaa in ay u dhacdo waxaan si gaar ah u eegnay warbaahinta oo aan u arko inay xilligan si isu dheeli tiran u tebinaysay barnaamijyada xisbiyada inkastoo ay jireen arrimo gaar ah oo mudan in la dul istaago waxaan kale oo jecelahay in aan tilmaamo weedhihii xanafta lahaa ee ka dhashay xilligii ololaha doorashada iyada oo xiisaddu ay mararka qaarkood gaadhaysay meel aad u sarraysa waxaase xusid mudan in ay jireen xoogag daahadabadiisa iyo si muuqataba uga shaqeeyey in arrimahaasi loo xalliyo oo hore loo dhaafo tallaabooyinkaasina waxay ahaayeen kuwo si wanaagsan u midho dhalay There were very quick moves behind the scenes and in public to calm things down, and those moves were very effective.
inkasta oo aanaanu ahayn kormeerayaal waxaanu booqannay meelo ka mid ah goobihii codaynta wixii aanu soo aragnay waxay ahayd wax dareen taabasho leh dad badan baa safaf dhaadheer ugu jiray si dulqaad leh iyagoo sugaya inay codkooda dhiibtaan jawigu waxa uu ahaa mid deggan waxaana cajab gelisay bulshada waxay u ahayd fasax qaran dadku way wada faraxsanaayeen waanay ka qaybgelayeen oo ka qaybgalka dadku aad buu u sarreeyey waxaannu gallay gudaha meelihii lagu codaynayey muraaqibiinta ama wakiiladu hadday yihiin kuwa xisbiyo iyo hadday yihiin kormeerayaal maxalli ah qof waliba waxa uu ahaa mid garanaya halka ay joogaan waxay tahay iyo waxa ay qabanayaanba waxaannu soo aragnay hannaanka toosan inkastoo safafku dheeraayeen hase ahaatee wax dhib ahi ma dhicin
wax weyn bay kaga duwanta hadda waa marka ugu horreysay waa markii ugu horreysay dunida yaan africa la odhan be dunida oo dhan laga qabtay waxaa la ydhaha biometric oo waliba biometric uu qaybsan yahay qaybta iriska la ydhaha waa markii ugu horreysay somaliland lagu tijaabiyey successful buu noqday waa lagu guulaystay taas waxay u keentay in somaliland noqoto meeshii ugu horreysay dee lagu tijaabiyay arrinta caynkaasa una noqotay example wanaagsan ama tusaale wanaagsan dunida kale caalamka in nidaamka caynkaas la adeegsan karo doorashooyinka la adeegsan karo marka taasi horumar weyn iyo magac weyn iyo sumcad weyn bay somaliland u keentay qaabkii loo fuliyeyna waxbay noqotay qaab aad u wanaagsan talabaad waxa weeye waa markii ugu horreysay ee somaliland dhaqaalaha ay dowladda somaliland ku bixiso doorashooyinku ay ay noqotay eighty two percent boqol kiiba sideetan berigii hore waxaa dhici jirtay donorska ama deeqbixiyaashu waxay bixin jireen qaaraanbixiyaashu waxay bixin jireen seventy five percent boqolkiiba shan toddobaad somalilan dowladdu somalilan waxay bixin jirtay boqolkiiba shan labaad laakiinse daraasado badan la sameeyo qaar ka mid ah la soo saaray oo annagoon soo saarnay waxay tusayaan in maanta dowladdu ay bixisay doorashada boqolkiiba labiiyo sideetan qaaraanbixiyaashuna ay bixiyeen boqolkiiba sagaaliyo toban waxay ku tusaysaa runtii macnihii rabitaanka shacabka iyo rabitaanka dadka somalilan iyo rabitaanka dowladduba in kharashka doorashada ku baxaya ee dowlad yar oon la ixtiraafsaneen oo bajedkeedii dhaqaalaheedu aad u kooban yahay haddana ay bixiso dhaqaalaha ku baxay marka lacagta ku baxday doorashadan oo lagu qiyaasay ilaa lix iyo toban milyan boqolkiiba laba iyo sideetan waxa bixisay dowladda somalilan taasina runtii kala duwanaasho kala weyn bay keentay kalena waxaa keentay waxa weeyaan doorashada wiilka weli processkii baa socda natiijadii laguma dhawaaqin ta kale laagsi waa qaabkii xisbiyadu ay sida fiican kambeynka u galeen iyo qaab kambeynka u dhacay iyo qaabka doorashada u dhacday oo runtii wanaagsanaa de waanay jirayaan doorasho kastana cabashadeed iyo saxaaxadkeed iyo isjijiidkeed u jirayaan laakiinse soo faar qaabkay u dhacday doorashada maalintii doorashada ay qabsantay iyo kambeynkiiba aad ba wanaagsan
waxaanu dadweynaha shacabka somalilan usoo jeedinaynaa marka hore komishanka doorashooyinka qaranku inay usoo dhammaatay badankeeda goboladii tiradii lagu waday ee la tirinayay codadkii lagu dhiibtay isniintii soo aynu soo dhaafnay waa mid ilaahay loogu xamdi noqo waxaa halkan aad ku arkaysaan afar commissioner commishoner shanaadna wuu soo galay sidaasay hawshii inugu soo maxayday dhowaatay
waxaan u hakinana inaana ku qanacsanayn sida wax socdaan gomashka doorashooyinka qaranka waxaan u gudbinay cabashooyin baan u gudbinay finalist baan la horyimi cad in doorashadii kushubasha ay dhacday gobollo badan ay ka dhacday maroodijeex ay ka dhacday boor awdal ay ka dhacday saaxil ay ka dhacday waxaanu soo haynaa bugaagtii lagu codaynayey oo baan haynaa oo cad aan soo bandhignay sidaad sawirada ka arki doontaan haddii ilahay ka dhigo tirooyinkii oo aan iswaafaqaynin oo sanduuqii oo aan goobtii la keenayn markay mushkuladii la arko in dib checking la sameeyo baan commishinka doorashooyinka ka codsanay aan u gudbinay oo tiro si randomlia loo eego tiro forty percent la eego goobaha qaarkood iyo maroodijeex iyo goobo lamida marka cabashooyinkaas oo commishinkuna waxba ka qaban waayey iyo cadaymo fara badan oo aanu hayno inay musuq maasuq baahsani oo dhacay saa darteed dee inaanu joognaa waxay oo aanu anagu haddaan nahay wakiiladii xisbiga commishinka inaan sii joogno aan hadda kusii jirno iyadoo go-aanka kaba dambaysta uu yeelanayo musharaxa xisbiga iyo madaxda xisbiga ay yeelanayaan inaan kusii jirno dee ma xalaaleyn karno waxaanu arkayno xaraana waxaan soo bandhignay buugaag baan soo bandhignay buugtaasi waa dabcan waa lagu codeeyey waxaanaad arkaysaa warqadan haddaad iminka adiga ay ku tusaan dhammaan waraaqaha goobta laga soo buuxinaya ee d1ka isma isma daboolayaan boqolaal boqolaal goobood oo aanay isdabooleynin tirada warqadan ku qoran iyo tiradii meesha la geeyey iyo wax saa darteed waxay noqonaysaa in la tiriyo in la tiriyo oo dib loo eegana way way diideen marka waxaa cad bugaagtan aanu hayne aanu soo qabqabanay waa bugaag lagu shubay waa tirooyinkana waa khalkhalka ku keenaysa
waxaanu kaloo oo maqlaynaa ama laga soo daayay tviyada qaarkood in la leeyahay waraaqa maxayday ku subasho ama waraaqa saa'ida meel laga helay oo tviyada lasoo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan lamana arki karayn labana maxayday daabacan karayn labana maxayday foorjalgarayn karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwo adag sharciga sharcigaananu ka qabnaa hadday annakana fuushanay in maxayde sharciga la mariyo haddii qofkii keenayna ka hadhi mayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjargareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda komishinkana wuu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hadhayna waanu la tiigsan doonaa maxayde sharciga laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa ha laystejiyo ha laystejiyo weli waxba nagamay soo bixin annaka wixii soo baxana waad helaysaan waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa xisbi kastaoo ka cabanaya annagoon weli natiijadii soo saarin xisbi kastaoo cabasho qaba cabashadiisa waanu dheg furaynaa sidaanu horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan la timaataa la timaadaan
We know that there have been announcements from different quarters about different results that have often contradicted each other, and perhaps that's inevitable in an environment where we wait between election day and the announcement of preliminary results. As I've said before, elections are difficult. They're competitions.
waxaan la soconnaa inay jiraan natiijooyin iska soo hor jeeda oo la faafinayo innaga oo ku jira xilli doorashadii ay dhacday isla markaana natiijadii la sugayo sidii aan horeba u sheegay doorashooyinku way adag yihiin qof baa guulaysanaya mid kalena wuu guuldarraysanayaa waana waxa doorashaduba ay u taagan tahay inta badan dadka guuldarraystaa aad uma faraxsana waa wax laga xumaado in aad tartan gasho oo haddana guuldarraysato waana xilligan oo kale marka dadka laga guulaystay ay dareemayaan niyad jab sidaas awgeed waxaan ugu baaqayaa shacabka somalilan in ay ku taagnaadaan hannaanka doorashada waxyaabaha aadka u wanaagsan ee somalilan leedahay ayaa ah in ay jiraan sharciyo qoran iyo weliba hannaan dhaqan oo lagu xalliyo dhibaatooyinka ka dhasha doorashada waa arrin aan ogahay in ay halkan si weyn uga shaqayso aniga oo sannado badan ka shaqaynayey waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada oo dhan in ay ixtiraamaan hannaanka doorashada ee u degsan guddida doorashada iyada oo haatan ay socdaan tirinta codadku waxaan ugu baaqayaa dhinacyada oo dhan in ay ka war sugaan tirinta codadka waxayna guddida doorashadu ay u baahan yihiin xilli ay hawshaas ku qabtaan We call on everyone to allow them to complete that count diligently. That's what they're doing now, and they need the space to be able to do so. So international standards tend to be aspirational. They're standards that are set that we try and aim towards. And if you observe elections in the UK or the US, halbeegyada caalamiga ahi waa wax ku xidhan miqyaaska ay degsadaan dalalku haddii aad kor meerayso doorashooyinka maraykanka ama ingiriiska waad arki kartaa in ay waxyaabo yaryari jiri karaan marka loo eego halbeegga caalamiga ah laakiin xaqiiqadu waxay tahay in somalilan ay samaynayso wax aad u weyn marka la barbar dhigo waddamo badan oo caalamka ah ama kuwo ku yaalla gobolka sidaas awgeed waa in somalilan ay ku faanaan arrintaasi haddii aan isweydiinno somalilan ma gaadhay halbeeggii caalamiga ahaa jawaabtu waxay noqonay haa sababtoo ah halbeegyada caalamiga ahi waa kuwo ku xidhan miqyaas la qaato yes, Somaliland meets all the international standards. No, it does. International standards are aspirational. There's plenty there still to aspire to. My message to the two candidates, the two losing candidates, well, that was the message I was trying to give before. Um, farriintayda ku aadan labada murashax ee guuldarraystay waa farriintaydii aan hore hawada ugu mariyey farriinta aannu koox ahaan u dirayno waxay tahay murashaxa guuldarraystay ma aha oo keliya inuu ixtiraamo natiijada waayo waxaa jiri kara arrimo uu tabanayo hase ahaatee ta muhiimka ah ayaa ah in cabashooyinkaas loo maro hababka degsan iyo weliba jidadka sharciga ah ee loogu talagalay ma jiro nidaam caalamka shaqeeya haddii aan dadkiisu si needsami ah uga howlgelin inuu nidaamkaasi shaqeeyo ugu dambaynna waxaynu u baahanaynaa in aynu la nimaadno isu tanaasul taas oo laga yaabo in ay inagu soo noqnoqoto xilliyo kala duwan nolosheenna waana arrin si weyn uga dhex muuqata arrimaha siyaasadda waxa aan ugu baaqayo labada murashax ee aan guulaysan marka natiijada lagu dhawaaqo ayaa ah raaca hannaanka u degsan gudbiya cabashadiinna isla markaana aan eegno sida looga falceliyo
File complaints, but do them through the process, and let's see how those complaints are dealt with.
waxaa laga baran karaa doorashada ka dhacday somalilan in rabitaanka shacbiga uu hirgeli karo haddii la midoobo in haddii la isku tashado laga dhabayn karo hirgelinta dimuqraadiyadda sidoo kale african ay noqon karto mid hogaamisa tiknolojiyadda casriga ah sababtoo ah markii ugu horeysay dunida ayaa diiwaangelinta codbixiyayaasha loo adeegsaday aaladda aqoonsiga isha
uma baahnin waktigan inuu weli naga dhinto waxaynu u baahanay inaanu wada tashanno waxaynu u baahanay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay ee sida quruxda badan inoogu soo dhammaatay inaynu natiijadeedana wada sugno weli commishinka kamay soo bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno gobollada lagu soo xareeyo halkan lagu soo xareeyo markaasun baynu natiijada sheegaynaa wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayd cabasho ah diyaar baanu nahay inaanu xalino diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta waxaad ogtihiin doorashadanu ina doorasho casriya ahayd waxaad ogtihiin ina doorasho maxayde la adkeeyey ahayd sistamkeeda iyo habkeeda waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbi qaranba inay ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen aynu ku wada shaqaynaynay ay kalsoonidii halkaa ka sii wadaan
halkaad dhegeystayaal nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey shir caalami ah oo looga hadlayay argagixisada geeska afrika shirkaasi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda interbool ee booliska caalamiga ah waryaheena ramadaan muuse ayaa warbixintan kasoo diray magaalada jabuuti xidhiidhka caalamiga ee booliiska ee interpol ayaa maanta kusoo gebagabeeyey jibuuti shir socday hal toddobaad oo ku saabsan xoog isdhaafsiga iyo isgargaaridda xagga macluumaadka ee la dagaalanka dadka argagixisada shirkan waxaa ka qayb qaatay dalalka ka tirsan mandiqadan bariga afrika iyadoo si gaara looga hadlay arrimaha argagixisadaee saamaynta weyn ku leh soomaaliya taliyaha sare ciidamada booliiska jibuuti korneyl cabdilaahi cabdi faarax ayaa iga warramay marka hore waxa degdegee jiray kusoo biiray beryahan dambe jibuuti ee keenay in interpol ay kulama bismillahi raxmaan iraxiim wax degdegi ma jiraan hawshan hawl iskasoo barnaamij kusoo jirtay oo isku horta hore qorshaysnayd waxay saamaysaa dagaaryahanada ajnabiga ee argagixisada ka wada gobolkeenna sidii aan iskala kaashan lahayn mataqaanta uga hortagi lahayn dabeetana aan ka doodno si ugu qorx badanta ugu hagaagsantahay ee laga hortagi karayana qorsheega aan isla meel dhigno hawsha socota waa sidaas waana hawl socon doonta hadduu la yidhaha wax badan baad kusoo jirtay ciidamadan booliiska arrimaha nabadgelyada aqoon xoog laad u leeday argagixisadii waa laga tashanayaa kolba waa la isgaashaamanayaa haddana weli hawlahoodii way socdaana way fulinayaan marka halkay waxsi ka yihin waxba si maaha wax dabiici oo iska caadi oo socda argagixiso marka lala dagaalamay dagaalkeegu maalin laba ku dhamaada maaha argagixisaduna wax weligeedba dunida intay jirto in la eeg ba jirtaa erga argagixiso lagu leeya waa nimba dhanka ka joogsadoon ninka xuquuqdiisa u dagaalamaya iyo maxaanku dhahay ka gardaro ku dagaalamaya labadaba argagixisa ninba halku joogo iyuu ku tilmaamaa maanta haddaad weydiisa israa'iil waxay kulan xamaas waa waa argagixiso annaguna waxaan u haysanaa inay yihiin dad xuquuqdii doondoonaya kani annagan haystay waa ku dhawaan waa ku bilaabmay muddo aan sii dheerayn wakhtigan dunida wax ka socdana ay keentay inuu inuu abuurmo iyo burburkii dowladda soomaaliyada burburtay wuuna iska dhammaan doonaa wakhtigeyga un weyaan hawsha disa u socoto waxaan ku rajo qabnaa inay iska dhamaanaya tahay francois perno oo ah sarkaal ka tirsan interpol ahna maamulaha howlaha shirkan ayaa iga warramay ujeeddada kulankan dhibaatadu ma aha mid khusaysa dal keliya balse waa mid degmo mid heer qaaradeed iyo mid caalamiya sidaasi awgeed interpol oo ka faa'iidaysanaysa xafiisyada kala duwane ay ku leedahay degmadan oo dabcan midu ku yaallo halkan jabuuti ayaa fudaydinaysa hawshan xoogisdhaafsiga lagula dagaalamaya argagixisada taas oo kaalin wax ku oola ka qaadanaysa dagaalkaasi sidiisaba xoogisdhaafsigu waa arrin kolba ka sii wanaagsanaanaysa halkii ay taagnayd markii hore iyadoo shirkan aanu hadda soo gebagabaynay uu yahay kuwa sida xoogga leh kor ugu qaadaya xogta ay kala haystaan ciidamadan booliiska ee bariga afrika laakiin waxaan kuu sheegayaa in dhibaatooyinka xoogisdhaafsigu aanu ahayn mid ku kooban degmadan hase yeeshee ay dhibaatada xidhiidhku tahay mid ka jirta dacallada dunida oo dhan waayo haddii aan tusaale ku siiyo bilmatel waxaad heshay maanta fariin ma rabtid inaad kolkiiba cid kale la wadaagtid ee horta waxaad isku dayi inaad adigu ka shaqaysid keliga taasina waa ta keentay inta badan in wakhti badan uu kaa lumo sidaasi darteed waa dhibaato guud ee ma aha wax ku xidhan amba goonni u ah degmadan francois berno oo ah mas-uulka ka socda interpol ee howlaha shirkan gudoominaya ayaan wax ka weydiiyey arrimaha argagixisadee ka socda soomaaliya ee layska xog dhaafsaday intii uu socday shirku isagoo aad u gaabsanayana wuxuu igu jawaabay
un sujet très sensible euh, où en fin de compte ce n'est pas uniquement des mesures de police waa mowduuc aad xasaasi u ah xalowhelidda arrimaha argagixisadee soomaaliya ma aha qaar ku xidhan keliya sugidda ammaanka iyo qaraaro boolisku ay gaadhaan oo nabadgelyada lagu xaqiijinayo balse arrintu aad ayay uga ballaadhan tahay waxaa la rabaa wacyigelin xagga bulshada tala bixin go'aanno wada jira oo civil society-ga amba bulshada rayidka soomaaliya ay isla meel dhigto soomaaliya waxaa loo baahan yahay in la wada helo dhammaan qaybahaasi aan tilmaamay si looga guulaysto masiibadaasi odhan maayo argagixiso waayo way dhaaftay soomaaliya markay tahay ee waa masiibo aadminimo waayo marka la eego weeraradii dhowaa ee ugu dambeeyey waa masiibo aadminimo waxaanan murugada la qaybsanaynaa qoysaskii dadku ay kaga baxeen amba ay kaga geeriyoodeen dhinac kale dhamme cabdifataax aadan cabdi oo ka tirsan ciidamada booliiska muqdisho ahna mas-uulka soomaaliya uga qayb qaadanaya shirkan ayaa marka hore sidan ii sheegay wallaahi niyow waddammada halkan isugu yimid nin walba caqabadda sida gaarka u haysato ayay u yimaadeen inay halkaa ku soo bandhigaan annagana taana noogu weyn waxaa weeye argagixisada faraha kulul ku haysa dalka soomaaliya iyo sidii markaasi loola tacaamuli lahaa ama looga adkaan lahaa muqdisho kale ayaad joogtaa aroortii markaad soo kacdo booliiskana waa laogaya hawsha culus ee xagga ammaanka ay hayaan niyad caankiyaad ku shaqo tagtaa wallaahi marka oo adig aaminsantaa dalkaaga inaad u shaqaysanaysid ummaddaada waxaa weeye markaasi muraal kuuma yaro annaga muraal mali'in labaatiyo afar sac waxaan u taagannaha in ummaddayada annaga aan u shaqayno dhibaatada markaasi aan la qaybsanno iyo si allaale sidii markaasi cadowga ka jiro oo geeska afrika sidii markaasi aan uga awood roonaan lahayn una xasilin lahayn dalkanaga ugu soo celin lahayn nabaddii iyo xasilooniddii intaas ayaynu u taagannaha labaatiyo afar sac kamana seexanno xagga dadweynaha iyagii baad u shaqaynaysaan oo aad nabadgelyadoodii ammaankoogii ka shaqaynsaan gacan inteeleeg baad ka heshaan wallaahi alxamdulilaah haddii loo fiirsho labada kun iyo shantii labada kun iyo lixdii maanta maanta shacabka waxaan ka haysanaa gacan buuxda iyo wada shaqayn si wanaagsan heerkii loogu talagalay rabadaan muuse v o a jibuuti
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna zimbabwe dalka zimbabwe waxaa weli taagan qalalaaso siyaasadeed kadib markii salaasadii militariga dalkaasi awoodda ay la wareegeen waxaa weli soconaya dadaallo ay hormood ka yihiin madax afrikaana iyo hogaamiyaasha diinta ee dalka zimbabwe dadaalkaasi oo lagu rabo in madaxweyne robert mugabe lagu qanciyo inuu xilka si nabada u wareejiyo haddaba haddii ay dhacdo in mugabe xukunka xoog looga tuuro ma waxay zimbabwe u horseedi doontaa baraare mise waxay ku dhici doontaa meel ka sii lidata halkii uu hadda taagan yahay warbixintan waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan waxaa sare u kacday rajada laga qabo in si deg dega oo fudud loo xaliyo khilaafka dalka zimbabwe waxaana ay kooxaha diinta kala hadlayaan madaxweyne mugabe inuu sida ugu dhaqsiyaha badan xukunka u wareejiyo kadib soddon iyo toddoba sano oo xilka dalkaasi soo hayay wuxuuse mugabe u muuqdaa inuu ka dhaga adeygayo soo jeedintaasi siyaasad qeexa lagu magacaabo kanakas jitio oo ka tirsan jatam house kana soo jeeda dalka zimbabwe ayaa ku sugnayd magaalada harare markii militarigu ay bannaanka u soo saareen taangiyadooda waxa ayna qabtaa in mar walba oo lasii aaminay in militarigu xukunka la wareegeen ay sii kordhayso deganaanshiye la-aanta waxaa muhiim ah waa wakhtiga milatarigu waxay doonayaan inay wadaxaajoodyada si dhaqsiyo ah xal u keenaan loona soo gebagabeeyo waxay doonayaan inay madaxweyne yeeshaan xitaa haddii ay noqonayso madaxweyne kumeel gaar ah milatarigu ma doonayaan in xaaladda ay sii jiidanto waayo haddii ay sii dheeraato waa sii hallaabaysaa oo isku sii dhexyaacaysa cabsi badan ayaa laga qabaa waxaa ka iman kara dalka zimbabwe oo dhaqaale iyo siyaasad ahaanba sannadihii dambe u muuqday mid sii wiiqmaayay waxaana aqoon-yahanada qaaradda afrika ka soo jeeda ay ka digayaan in khatare ay ka iman karto milatariga dalkaasi oo xukunka la wareega mugaabena xilka ka tuura rofeor xuseen warsamoo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada ayaa ka waramaya waxa dhici kara dalka zimbabwe horta khatarta ka iman karta laba siyaalood ayaa loo arkaa midi waxa weeyaan sidoo dee reer galbeedka oo arkaan oo reer galbeedku mucaaradka ayay runtii taageersanaayeen oo murganta fasangrai ayay taageersanaayeen laakiin nimankan militariga hadda qabsaday waxay si fiican isugu xidhan yihiin xisbiga meesha maamulo ee zanuu b f ka ay yidhahdaan bay si fiican isugu xidhan yihiin marka arrintani waa arrin yar oo ka dhaxaysa laba kooxood ee isla xisbiga oo kala qaybsamay oo ah madaxweyne ku-xigeenkii la eriyey ee manangawa iyo gabadha uu qabo madaxweynuhu ee grace mugabe oo kala le ma garanaysaa laba koox farco oo xisbiga ka mid ah marka militarigu wuxuu doonayaa inuu intuu qabsado labadiiba waadoo ka yar qaado uu kasoo saaro wax ma garanaysaa labadooda u dhexeeyo qaybsamaan marka runtii ma aha sidaan anugu u qabo ma aha militarigu inuu xukunka la wareegayo waxay doonaya inuuna xisbiga ayna ka wareegin xubno sare oo ka tirsan mucaaradka zimbabwe ayaa ku talinaya in dowlad kumeel gaar ah xukunka ay sii qabato inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada oo lasii qorsheeyaba inay qabsoonto sanadka dambe hogaamiyaha mucaaradka morgan tasvangrai ayaa shalay waxa uu kula taliyay madaxweyne mugabe inuu xilka iska casilo mr robert mugabe must resign step down immediately in line with the national sentiment and expectation mudane mugabe waa in uu iscasilaa sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo eegaya doonista dadka iyo filashadooda kana taxadaraya taariikhda uu ka tegayo iyo waxyaabihii uu dalkiisa u soo qabtay simbabwe ka hor iyo kadib simbabwe rofesor xuseen warsame ayaa ka waramaya waxa uu noqon karo mustaqbalka madaxweynaha sagaashan iyo saddex jirka ee dalkaasi soo xukumayay soddon iyo toddobada sano
horta wuu ka tegayaa oo dee ninku waa sagaashan iyo saddex jir oo ma garanaysaa layskuma hayo oo wuu ka tegayaa laakiin isagu wuxuu ku gorgortamaya uu doonayaa in aanan markuu xukunka ka baxo aan la khaarijinin xaaskiisa oo gabadh dhalinyaro ah oo runtii grace mugabe ayuu doonaya in la khaarijinin marka haddii inta uu meesha joogo uu taa helo isagoo caafimaadkiisa ayuuba wuxuu tegi meeluhu awalba tegi jiray milatariga zimbabwe ayaa ku adkaysanaya inaanay afgembi samaynin iyadoo halgamayaal badan oo midoobeyna ay sheegeen in waxa dhacay ay tahay sixitaan aan dhiig ku daadan si taasi ay u shaqaysana waxay u baahan yihiin milatarigu hal arin oo ah inuu xukunka ka dego robert mugabe iyagoo aan dagaal dalkaasi ka dhicin
aad iyo aad bay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka jacfar kukaye ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadi doonno xiisadda la xidhiidha biyaha webiga niil ee ka dhex haloosan waddammada itoobiya iyo masar oo cirka isku sii shareertay iyadoo dalal kale oo horay isugu hayay gudaha waddammada khaliijkana ay ku soo lug yeesheen dhowaan waxaa magaalada dooxa ee dalka qatar booqasho rasmiga ku tegay ra'iisul wasaaraha itoobiya xayla maryam disalen waxaana booqashadaasi ka dhashay heshiis dhinacyo badan taabanaya oo labada dal ay qalinka ku wada duugeen qatar iyo itoobiya waxaay iska kaashanayaan dhinaca milatariga waxaay si wada jira ula dagaalamayaan argagixisada waxaa intaa dheer in heshiis baaxad weyn oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah ay wada gaareen xayla maryam disaylan oo heshiiska kadib dooxa kula hadlayay maalqabeennada qatar ayaa yidhi
labada biyo-xireen ee afrika ugu weynkooda labaad waa biyo-xireenka nahda oo hadda gebagabo maraya kaasoo dhabarkiisa ay ka samaysmi doonto haro weyn oo dalxiiska soo jiidan doonta innagu hadda waxaan u gudubnay heerka dhaqaalaha dhinaca warshadaha ah dhismaha dhaqaalaheennu wuu isbeddelay waxaanan leennahay fursado dhab ah iyo bii'o ku habboon maalgashiga sida ganacsiga dhismayaasha suuqyada iyo dhaqaalaha magaalooyinka iyadoo heshiiskaasi la fulinayo qatar waxa ay lacag balaayiin dollara ku maalgashanaysaa itoobiya waxaanay labada dal isdhaafsanayaan badeecooyinka iyadoo canshuurtana laga daynayo wax soo saarka itoobiya ay qatar u iibgeynayso waa kan afayeenka xukuumadda itoobiya males ales
arrimaha ay labada dhinac isla garteen waxaa ka mid ah in la horumariyo isdhaafsiga ganacsi ee ka dhexeeya etoobiya iyo qatar ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku martiqaaday ganacsatada qatar inay maalgashi ku samaystaan etoobiya waxaa sidoo kale uu sheegay in qatar ay suuqeeda u furayso welibana ay canshuurta ka daynayso ganacsiga iyo waxsoosaarka etoobiya
booqashada ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku tegey dooxa waxa ay ku soo beegantay burburka wadahadal itoobiya masar iyo suudaan qaahiro uga socday oo ku aadanaa arrinta biyo-xireenka ay adisababa ka dhisayso webiga niil waxaanay dadka waxindhaindheeye u arkayeen in dooxa ay arrintan kaga aargudanayso masar oo iyadu qayb ka ah dalalka go'doonka geliyey waxaanay warbaahinta masar qaarkood tabinayeen in qatar ay iyaduba bixinayso qarashka ku baxaya dhismaha biyo-xireenkaasi waa kan doctor xasan al bisri oo ka faallooda arrimaha wadamada islaamka qadariyiintu siyaasad waxay ciyaareen diblomaasiyad aada u firfircoon oo markaa ay la heshiiyeen etoobiyaanka taana marka waxay kaga kaga gol leeyihiin inay fariin military u diraan dalka masar hogaanka hadda hayo sisi oo labadan kala dhexeeyo xagga siyaasadeed marka waa waa aragos xagga siyaasadeed weeye inta badan nolosha masaaridu waxa ay ku taagan tahay biyaha webiga niil dadka reer masar oo beeraley u badan waxaa tacabkoodu uu si buuxda ugu tiirsan yahay biyaha niil waxaa kaloo korontada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi laga dhaliyaa isla webigaasi haddii biyo xidheenkaasi ay etoobiya howlgelisana waxa uu saamayn aad u daran ku yeelanaya nolosha iyo dhaqaalaha masar waxaa jira xeerar iyo heshiisyo caalami ah oo masar iyo etoobiya ay muddo dheer horteed wada gaareen kuwaasoo xakamaynaya inaanay etoobiya faragelin biyaha niil taasoo qulqulka uu ku tago masar wax ka bedeli karta sida uu tilmaamayo doctor axmed rifcad oo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda beni swayf
waxaa jira heshiiskii sanadkii kun sagaal boqol iyo labadii ay wada galeen talyaaniga ingiriiska iyo etoobiya heshiiskaasina waxaa masar uu u damaanad qaadayey in qaybteeda oo dhammaystiran ay ka hesho biyaha iyo inaanay etoobiya wax biyoxidheenno ah ka samaynin webiga niil ilaa ay kala xaajooto masar waxaa jiray heshiis kale oo la galay kun sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatankii sidoo kale heshiiskaasi waxa uu hubinayey xuquuqda masar ay ku leedahay biyaha niilka iyo inaanay bannaanayn in la farageliyo sidoo kale waxaa jira heshiiskii konton iyo sagaalkii oo caddaynayay qaybta masar ee biyaha niil waxaa laga yaabaa in masar ay miciin biddo maxkamadda cadaaladda adduunka laakiin dhibaatadu waxa ay ka jirtaa dhammaan heshiisyadaasi kuma xusna tallaabada la qaadayo haddii dhinac ka mida dhinacyada saxiixay uu jebiyo masarna dacwaddaasi ma gudbin karto etoobiya oo aanan ogolaan waa kan mar kale doctor axmed rifcad
laakiin dhibaatada heshiisyadaasi waxay ahayd kuma jirin qodobo sheegaya waxa laga yeelayo haddii khilaaf uu yimaado caadiyan heshiisyada caalamiga waxaa jira dhabbo lagu xalliyo isqabqabsiga hase yeeshee heshiisyadaasi laguma darin qaabkii looga gudbi lahaa khilaafaadyada yimaada marka qaramada midoobey laga hadlayo waxaa jira habab badan oo wax lagu xalliyo waxaa ka mida wadaxaajood dhexdhexaadin iyo garqaad waxaana ugu dambayn laysla aadaa maxkamadda cadaaladda ee adduunka laakiin dhibku waxa uu ka jiraa masar dacwad aanay etoobiya raalli ka ahayn ma gudbin karto oo sharciga ma oggola
xuquuqa ka dhashay biyo xidheenka weyn ee etoobiya ay ka dhisayso webiga niil waxa uu la xidhiidhaa khilaafka waddamada gacanka amaba khilaafkaasi ayaa biyo xidheenkan la xidhiidha dowladaha etoobiya iyo suudaan waxa ay meel dhexe iska taageen xiisadda gacanka waxaanay labada dhinac ee dhibaatadu ay ka dhaxayso u xusul duubayaan sidii uu mid walbaa labadaasi dal dhankiisa ku soo marin lahaa iyagoo u maraya heshiisyo waaweyn iyo fulinta mashaariic horumarineed oo baaxad leh haddaba soomaaliya oo sida suudaan iyo etoobiya dhexdhexaad ka noqotay buuqa waddamada khaliijka ka dhexoogan siday dhexdhexaadnimadeeda uga faa'iidaysan kartaa su-aashaasi waxaa ka jawaabaya doctor xasan albisri madaxda dalka maamusha inay qiimeyn sameeyaan oo ay maslaxadda meesha ku jirto wadani ahaan weeye inay qiimeyn ku sameeyaan islamarkaana ay analyse gareeyaan meesha soomaalidu ay ka heli karto waxaan ku ihahdaa maslaxadda waxaana muhiima in qatar ay bilowdo maalgeshi mar haddii anagu aan u gacan haatinay oo dhexdhexaadin aan ka noqonin wixii ka dhacay khaliijka masaariid waxaad moodaa hadda soomaaliya uma soo jeedo keliya soomaalidu waxay heshaa taageero masaariya marka dhinaca etoobiya wax laga sheego qeerdaan ka timaado guud ahaanna barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal intaa ayaan ku joojinayaa intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
jacfar kuukay ayuu kaasida barnaamijka umuuraha islaamka inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a barnaamijkaas ayaa dhegaystayaal idaacaddeenii galabnimo ugu dambeeyey anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan oo idaacaddeeda la socodsiinayey waxaan kaga tegaynaa dhammaantii isku duuban tani kulan dambe nabadgelyo